halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo koob iyo soddonka mitrban efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce shanta bisha abriil sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa inoo haya anigoo haarun macruuf iyo sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka ee subaxnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii baabuur ee xalay ka dhacay magaalada muqdisho waxaan dhammaan shacabkii bahda warbaahinta u sheegaynaa inay ka fogaadaan goobaha ay qaraxyada ka dhacaan ilaa ilaamaha amniga ay ka xaqiijiyaan in meesha la tagi karo
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan diyaaradaha antonof ee hore dowladda federaalku uga mamnuucday hawada soomaaliya sidoo kale
sababtu waxay tahay sacuudigu iyo maamulka sacuudigu kama faalloodaan arrimahani waxaanay aaminsan yihiin in shareecada islaamku ay xaq u siinayso inay xukunkani fuliyaan
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee amuuraha islaamka qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka hore sawarkii dunida shirkadda diyaaradaha ee bowin ayaa qiratay khamiistii in cilad ku timid qalabka diyaaradaha korukiciya inuu qayb ka ahaa sababta ay u soo dhacday diyaaradda bishii hore ku dhacday dalka etoobiya oo ay ku dhinteen boqol iyo konton iyo toddoba qof baarayaasha etoobiya ayaa baahiyey natiijada kumeelgaarka ah ee masiibadaasi waxayna sheegeen in qalabkaasi cilada gasha uu sabab u ahaa in diyaaradda sankeeda uu hoos u soo dhaco waxyar kadib markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha duuliyaashun ay ku guuldaraysteen inay kor u hinjiyaan diyaaradda etoobiya ayaa sheegtay in duuliyaasha diyaaradda boins saddex toddoba max aid ay raaceen dhammaan tilmaamihii ay bixisay shirkadda samaysay ee bowin laakiin ay awoodi waayeen inay maareeyaan cilada diyaaradda natiijada ka soo baxday baaritaanka ayaa si aada u shabahda cilada keentay diyaaradda ay isku nooc ahaayeen oo ay lahayd shirkad laga leeyahay dalka indonesiya oo bishii oktoobar ee sanadkii hore dhacday ayna ku dhinteen boqol iyo siddeetan iyo sagaal qof madaxa bowin ayaa sheegay inuu ka xun yahay dhimashadaasi waxaana uu intaas ku daray in barnaamijyo cusub lagu shubi doono diyaaradda
saaxiibada iyo qoyska ee ka dhalatay ayaa cabsi ka muujinaya gabar yar oo labaatan iyo siddeed sano jira u dhalatay dalka ethoobiya hase yeeshee in ka badan saddex bilood ku xiran xabsi ku yaala waddanka shiinaha dembiyo la xiriira darooga awgeed bishii diseembar naswarid abara ayaa waxaa iyadoo baratay injineeriyadda waxa ay ka duushay magaalada adhis ababa ee dalka ethoobiya iyadoo u kici tintay dhinaca bijin si ay uga soo hesha halkaasi fursado shaqo sida ay sheegtay walaasheed abi abera laakiinse markii ay kusoo degtay bijin saraakiisha ayaa xiray iyada oo alaabteedii laga shakiga qabayna baaritaano lagu sameeyey waxayna ka heleen shan dhalo oo shaambooyin ah oo laga soo buuxiyey maandooriyaha kokiinta waxaa booliiska shiinaha ay xireen nasrawat iyada oo lagu helay in ay safrinayso daroogo taasi oo keeni karta inay wajahdo sharciyada adag ee shiinaha uga degan daroogada
wakaaladda wararka ee royters ayaa soo tebinaysay in dowladda maraykanku ay la noqotay fiiso ama dalkugal horey loo siiyey dacwadoogaha guud ee maxkamadda caalamiga ee dembiyada fatu bensuwada waxaana xafiiskeedu sheegeen inay taasi jawaab u ahayd baaritaano suurtagal ay tahay inay ku samayso ciidamada maraykanka ee ku sugan afghanistan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark pompeyo ayaa sheegay bishii hore in maraykanku ay fiisada u diidi doonaan ama kala noqon doonaan shaqaalaha maxkamadda caalamiga i c c haddii ay baaritaan ku sameeyaan eeda ka dhanaa ciidamada maraykanka khubarada xuquuqda aadan ee qaramada midoobey ayaa ku tilmaamay arrintaasi midaan munaasab ahayn iyo inay faragelinayso maxkamadda dembiyada caalamiga sidoo kale waxaa cambaareeyay midooda yurub maraykanku xubin kama aha maxkamadda i c c sidaasoo kale waxaan xubin ka ahayn wadamada ruushka iyo shiinaha dalka afghanistanna dagaalka u dhexeeya kooxda islaamiyiinta ee isis iyo mintidiinta taalibaan ayaa ah dhowaantan waxa uu barakiciyey in ka badan labaatan kun oo dada oo ku noolaa gobolka bariga ku yaala ee kunor sida ay sheegeen saraakiisha qaramada midoobay isku dawaha mashaariicda gargaarka hay-adda ooja ayaa sheegay khamiistii ku dhowaad saddex kun oo qoysasa ay ka barakaceen guryahooda waxaana laga digay in xaaladda ay kasii dari karto haddii dagaalka labada dhinac u dhexeeya uu sii xoogaysto isku dhacyo goosgoos ah ayaa laga soo warinayaa meelo kala gedisan iyadoo ay jiraan caddeemo muujinaya in labada dhinac ay isku soo hub urursanayaan dhulka si ay ula kala wareegaan ayadoo weliba la ysku horfadhiyo goobihii furunta ah sida uu sheegay madaxa u n oja
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america hay-adaha amniga soomaaliya ayaa ku sheegay khasaaraha ka dhashay qarax xalay ka dhacay magaalada in uu dhan yahay siddeed qof oo dhaawaca oo afar ka mida ay daran yihiin dhaawacooda weerarka dhacay weerarka ayaa wuxuu ka dhacay bannaanka hore ee akademiyada booliska generaalka ahiyo waxaana uu ku soo beegmay iyadoo maalmahan ay jireen qaraxyo laga digayo khubarada ka faaloota amniga ayaa sheegay intani ay qayb ka noqon karto ciidamada mushaahar la-aanta ka cabanaya oo aan si wanaagsan u sugin amniga xilli al-shabaab ay labalaabayso ama sii badinayso weeraradeeda saare cabdi axmed ayaa warbixinta noo diyaarisay qaraxan oo xalay fiidkii laga maqlay magaalada muqdisho jogtiisa sida ay sheegeen ilo ku dhowdhow goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa la sheegay inay ku dhinteen hal qof sidoo kaleetana toddoba kale ay ku dhaawacmeen qaraxaasi waxa uu ka dhacay maqaayad la sheegay inay ku taalla agagaarka albaabka xarunta tababarada ciidamada booliiska ee jenaraal kaahiye halkaasi oo ah goob aad loo waardiyeeyo laakiinse taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska zakiye xuseen oo warbaahinta la hadashay ayaa ka hadashay sida qaraxaasi u dhacay iyo saameynta uu reebay waxayna sheegtay in siddeed qof ay ku dhaawacmeen waxaan xaqiijinay inay jiraan dhaawacyo siddeed ruux oo afar ka mid ay qabaan dhaawacyo fudud iyo buubur ganacsi yaryar oo meesha ku yaalay ma jiraan ilaa iyo hadda wax dhimasho ah wixii dhankaas ka soo kordhina waan ila soo wadaagi doonaa waxaan dhammaan shacabkii iyo bahda warbaahinta u sheegaynaa inay ka fogaadaan goobaha ay qaraxyada ka dhacaan ilaa ilaamaha amniga ay ka xaqiijiyaan in meesha la tagi karo waad ogtihiin khatarta ka dhalan karta qaraxyada labaad ee lala beegsado dadka ku soo xuma goobtuu qaraxa hore ka dhacay waxaad markhaati ka tihiin in dad badan ay suxufiyiin ku jiraan inay noogu dhinteen weeraro noocaaneyta ah sidaas darteed annagoo ku dadaalayna badbaadinta shacabka iyo suxufiyiintaba waxaan idin wargelinaynaa in ciidamada aan ogolaan doonin in goobaha qaraxyada ka dhacaan lagu soo yaaco ilaa iyo aan ku hubin inuuna qarax kale goobta uuna yaalin qaraxan waxa uu yimid toddobaadkan iyadoo isla taliya ku-xigeenka booliiska zakiye xuseen ay ku dhawaaqday maalnimadii arbacadii inay jiraan gaadiid laga shakisan yahay oo gudaha magaalada muqdisho lagu sheegay oo qaraxyo wado waxaa sidoo kale qaraxan uu dhacay xilli howlgallo maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho oo sugista amniga ah ay ka jireen dhinaca kale goobta qaraxa uu ka dhacay oo ahayd mid si weyn loo ilaaliyo ayaa dad badani waxa ay su-aal ka keeneen siday ugu suurowday in ilankeeda ay gaaraan koox wadato qaraxyo gaari haddaba maxaa sahlaya weerarada al-shabaab korneyl cabdulaahi cali macow waxa uu sababeynayaa in al-shabaab awoodoodii qaraxyada ay isugu geeyeen gudaha magaalada muqdisho maalin walbana ay ka geystaan qaraxyo iyada oo laga soo oriyay ayuu yidhi dhulkii keenta ahaa ee baadiyaha gaar ahaanna gobollada ku dhowdhow magaalada muqdisho oo duqeymo ay ka dhacayeen waayadan iyo sidoo kale waxa uu yidhi ciidamada aanan helin wax mushaaraada oo u muuqda qaarkood in sugista amniga ay ka meermeereen hadda ka horna markii ay duqeynta ay ku badatay waraysiyaal aan hore u dhiibay waxa waaya cadowgii oo markii la garaacay meelahii iyo maarata tababarada ay ku samaynayeen iyo meelihii ay deganaayeen ay kasoo abaabulayeen qaraxyada waxa ay soo galeen maxaa caasimaday soo galeen dhammaantood intii maarata qaraxyada samaynaysa iyo kuwii dilalka qorshaysa samaynaya magaalada ayay soo galeen marka waxa waaya dagaalkii wuxuu usoo wuxuu usoo guuray iyo dilalka qorshaysnaaye qaraxyada waxay usoo guureen magaalada muqdisho usoo guureen ay usoo guureen ma waxa waaya dhibka ugu weyn oo oo meesha taagana waxa waaya sirdoonka ka muuqata habahaba iyo maaragtay duruufo haysta ciidanka aawiis ayay maaragtay waajibaadkooda shaqa u gudan laayihiin iyo dadka loo dhiibay inay maaragtay hogaamiyaan ciidanka aan wax aqoona aanu leh laakiinse taliya ku-xigeen zakiya xuseen ayaa waxa ay sheegtay in dowladda soomaaliya ee ka codsanaysa shacabka weli inay la shaqeeyaan waxaan ku talinaynaa in shacabweynaha soomaaliyeed inay mas-uuliyad iska saaraan ilaalinta gawaarida iyo meelaha ay dhigayaan maadaama ay marar badan dhacdo in qarxyo looga xira ugu dambeyntiina waxaan marlabaad uga mahadcelinaynaa shacabweynaha iyo warbaahinta soomaaliyeed sida wanaagsan ay noola shaqeeyaan iyo dulqaadka ay noo muujiyeen intay howlgalladan socdaan al-shabaab ayaa sheegatay weerarkan sidii caadada ahaydba haddaba maxaa la gudban dowladda soomaaliya xilli ay sugaysa ammaanka weli mar haddii ay jiraan qaraxyadii iyo ammaan darradii waa kan mar kale korneyl macow dowladda waxaa la gudboon marka ugu horeysa in hay-adaha ammaanka ay u dhiibaan dad professional oo shaqadan yaqaano hogaaminta muxuu ahaa sirdoonka iyo iyo xog ururinta cadowga cadowga muxuu ahaa markii uu kusoo weerarayo sahan ayuu soo aadaa sahankaa ka hortegidiisu waa inuu kuu diyaarsan yahay laakiinse wax walba oo maaragtay la samayn ay dowladda ay samayn karto waa in maaragtay ciidamada la dhaqaaleeyo oo dhaqaalaha ugu badan lagu bixiyo si ay maaragtay u gutaan waajibaadkooda shaqo oo ah inay ammaanka muwaadinka ay sugaan laakiin sidaa hadda ay ku socdaan ama ay ahaan jirtayba marnaba ma filaayo maaragtay in oo qaraxyadan iyo dilalka qorshaysan ee magaalada muqdisho ay ka badbaadayso weerarada al-shabaab ee geestaan ayaa waayadan dambe waxa ay si weyn ula bartilmaameedsanayaan xarumaha dowladda goobaha ay weerareen waxaa ka mid ahaa saldhigyo ciidan kuwo tababar iyo sidoo kaleeto wasaarad gudaheed wax ka yar bil
mahadsanid saare cabdi axmed oo inoo akhrinaysay noodan soo jeedinaysay warbixintaas ku saabsanayd faahfaahinta qaraxii xalay ka dhacay magaalada muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america
weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington iyo barnaamijka subaxnimo barnaamijkeenna galka baarista ee ka baxay idaacadda v o e da laba iyo tobankii bishan maarso ee hadda dhammaatay waxaad ku dhagaysateen warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo hawada ka mamnuucday diyaaradaha antonof ee la sameeyey xilligii dowladdii midoogii sofiyeed go-aankan ayaa si gaara u quseeya diyaaradaha noocooda uu yahay antonof antonof antonof soddon iyo laba iyo antonof laba iyo toban haddaba idaacadda v o e da waxa ay heshay warar dheeraada oo ku saabsan tallaabada ay qaaday dowladda soomaaliya oo iyadu faraysa diyaaradahaasi in aysan duulin wixii ka dambeeya maarso shan iyo tobankeeda labada kun iyo sagaal iyo tobanka haaruun macruuf ayaa warbixintan inoo hayo idaacadda voice of america waxay ogaatay in dowladda soomaaliya ay qayb ahaan dhaqangelisay go-aanka ay ku mamnuucday diyaaradahaasi inay ka howlgalaan hawada soomaaliya mas-uuliyiinta hay-adda duulista rayidka iyo ilo kaleba waxay u sheegeen v o a in diyaaradahaasi badankood aysan duulin tan iyo intii uu go-aankaasi soo baxay waxaase jira warar sheegaya inay duushay diyaaradda antonof lix iyo labaatan laba jeer iyada oo xamuul u qaaday dowladda soomaaliya hase yeeshee saraakiisha duulista hawadu taasi waa ay beeniyeen waxaa sidoo kale saraakiisha duulista hawadu ay ku guulaysteen inay dalka ka baxdo diyaarad nooceedu yahay antonof lix iyo labaatan oo ay adeegsan jirtay mid ka mida shirkadaha isticmaala inay ka baxdo waddanka labaatankii bishii maarso ee aynu soo dhaafnay jaamac axmed muuse oo ah ku-xigeenka hay-adda duulista rayidka ayaa v o a uga warramay goor hore sababta ay u cuskadeen tallaabada ay ku mamnuuceen diyaaradahaasi mararka qaarkood waxaa dhacaa in aanu aragno diyaarad eerboorka oo kaleeto intay niman maaragtay technicians kasoo degaan ay bira ku gargaraacayaan ku reebergaraynayaan iyagoo aan dee certified organization waxaan waxaa loo diraa m r o waxa la yidhaha maintenance repair organizations ayaa qabta iyagoo oon marin marka waxyaabahaas oo kale waa kuwa aan walaaca ugu weyn ka qabno wey dhinaca kalena idaacadda voice of america waxay go-aanka dowladda soomaaliya ka wareysatay madaxa warbaahinta ee shirkadda antonof ee fadhigeedu yahay dalka ukraine oksana trofimjuk waxay jawaabo qoraal ah oo ay u soo dirtay v o a ku sheegtay in diyaaradaha ay dowladdu sheegtay inay mamnuucday ay yihiin kuwo shahaado ka haysta shirkadda samaysay ee deggan ukraine waxay sidoo kale sheegtay in diyaaradda nooceedu yahay antonof lix iyo labaatan ay shahaado ansixinaysa inay duuli karto ay ka haysato hay-adda u qaabilsan badqabka hawada sare ee midowda yurub waxay sheegtay in antonof ay si buuxda u taageerayso in antonof afar iyo labaatan antonof lix iyo labaatan iyo antonof labiyo toban ay duuli karaan oksana torofimjuk oo ka jawaabaysay sababaha ay dowladda soomaaliya u cuskatay go'aankan ee ah inaysan lahayn xarun lagu dayactiro oo ku taalla bariga afrika waxay sheegtay in wixii hagaajin ah ee fudud lagu samayn karo goobta ay diyaaraddu ka howlgasho balse dayactirada waaweyn ay markii muddo la joogaba ugu duulaan dalka yukrain waxay sheegtay in sida uu dhigayo sharciga yukrain uu diyaaradahan ku rakiban yahay qalabka uga diga diyaaradaha kale ee ku soo dhowaada dhulka iyo hawadaba taasi oo ka duwan hadalka ay sheegtay hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya oo iyadu ku dooday in qalabkaasi aanu saarnayn diyaaradahan waxay kaloo antonof beenisay in sawaxanka ay bixinayaan diyaaradahani uu ka badan yahay heerka loo xadiday diyaaradaha kaasi oo ay ogoshahay hay-adda caalamiga ah ee icow ee qaramada midoobe u qaabilsan duulista hawada laakiin antonof waxay sheegtay inaysan shirkad ahaan iyadu toos u maamulaynin diyaaradaha ka howlgala soomaaliya waxay sheegtay antonof in diyaaradahan ay amni yihiin inay ka shaqeeyaan soomaaliya islamarkaana ay yihiin kuwo waxqabadkooda iyo qiimahooda uu isku dhigmo marka aad eegtid dhinaca farsamada iyo sharciga waxay qirtay antonof in qaar ka mid ah dadka ku shaqaysta diyaaradda antonof ee qaaradda afrika ku sugan ay isticmaalaan iyagoo aan tixgelin badan siinin dhinaca badqabka iyo iyagoo aan taageero ka soo raadsan antonof kuwaasi oo aan fulinayn ayay tiri sharcigii warshadda ay kaga soo baxeen diyaaradahaasi waxay sheegtay in ficiladaasi ay keeneen shilal diyaaradeed oo aan loo baahnayn taasi darteedna dowladaha qaarkood ay diyaaradaha ku dareen liiska madow waxay ilaha ku dhow dhow antonof u sheegeen idaacadda voice of america in go-aankan ay qaadatay dowladda soomaaliya iyadoo aan baaritaan ama oodhit ku samaynin diyaaradda antonof ibraahim abikar nuur oo horey duuliye u soo noqday waxa uu v o a uga warramay dhibaatooyinka ka iman kara haddii aan diyaaradahan si casriyeysan loo dayactirin ilaa kan ugu weyn oo ah marka wakhtigiisa la gaaro in diyaaradoo dhan la furfuro oo ayadoo dhan la wareeyo oo la casriyey oo x-ray la saaro inuu dhaawac gaaray in maarata dilaacu ku jiro marka mararka qaarkood waxaa dhacda dadka raba in short cutka ama meelo yaroo maaragtay laalaab sameeya waxay samaynayaan instrument cusub meeshii lagu bedeli lahaa kii dhacay diyaarad kaloo meelaha taalla ee spare apart inta laga soo qaado second hand ayaa la gelinayaa oo qalabka lagu bedelaya hay-adda duulista rayidka soomaaliya waxay sheegtay in goobta diyaaradaha ay istaagaan ee garoonka muqdisho ay aad u yar tahay islamarkaana aysan aqbali karin in diyaaradaha lagu dhex dayactiro waxay sheegtay in diyaarad haysata shahaadada duulimaadka ee midooda yurub aysan ka dhignayn inay diyaaraddaasi saldhig ka dhigan karto meel ka fog dalka ay ka diiwaan gashan tahay oo ah yukrain iyadoo aan lahayn xarun dayactir oo gobolka ku taalla waxaa haddaba hay-adda duulista rayidku ay sheegtay in laga doonayo shirkadaha adeegsanaya diyaaradahan inay la yimaadaan diyaarado xarumo dayactir ku leh gobolka waxay sheegtay hay-adda duulista rayidku in laba shirkadood oo keliya haatan ay isticmaalaan diyaaradahaasi antonof waxaana hay-addu ay intaasi ku dartay inaysan doonayn in shirkadahan laga cayriyo waddanka balse laga doonayo inay beddelaan diyaaradaha tayada liita ee ay adeegsanayaan
warbixintaasina haaruun macruuf ayaa nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington
barnaamijka galka baadhista ka dhegaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer
galka baadhista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin
galka baadhista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhegaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baadhista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baadhista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somaalicom
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka ururada u dooda xuquuqda aadamaha ayaa shaaca ka qaaday in tirada dadka qoorta laga gooyo ee dalka sacuudigu ay aad u badatay xukunka qoorgoynta amaba si gowraca ayaa dowladda boqortooyada sacuudigu waxay ku fulisaa goobo fagaaro ah oo dadweynuhu ay daawan karaan mas-uuliyiinta sacuudigu ma aanay bixin wax faahfaahin oo ku saabsan sababta keentay sara u kaca intaasi leeg sida uu faahfaahinayo aadam kugel oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha xuquuqda aadamaha ee bariga dhexe kana tirsan hay-adda u dooda xuquuqda aadamaha ee human rights watch Because the Saudi Arabian authorities do not comment publicly on uh, this issue other than to say that under Islamic law it's their right to carry out executions, um, because they don't release information, we really don't know for sure why there's been such a, a rise in the number of sababtu waxay tahay sacuudigu iyo maamulka sacuudigu kama faalloodaan arrimahani waxaanay aaminsan yihiin in shareecada islaamku ay xaq u siinayso inay xukunkani fuliyaan mana jiraan macluumaad ay bixiyaan taasi oo runtii wax adag ka dhigaysa in la ogaado xaqiiqada dhabta ah iyo sababta keentay sare u kacan tirada dadka qoorta laga jaro ayaa korodhay gaar ahaan xilliyadii kooxda daacish ay qabsatay magaalooyin ku yaala suuriya iyo ciraaq laakiin khabiirka u qaabilsan arrimaha sacuudiga hay-adda amnesty international ee u dooda xuquuqda aadamaha sevag kashishiyan ayaa sheegaya inay suurtagal tahay in ay korarkan ka dambayso qalalaasaha dalalka islaamka ka taagan xilligan These theories say that the reason why the Saudi authorities have been carrying out executions at such a rate is because they want to signal to ISIS, to others in the region, that they are quite in charge or in control of what's going on inside the country and that they will punish transgressions.
aragti ayaa odhanaysa sababta keenaysa in korarka tirada dadka dowladda sacuudigu ay xukunka gowraca ku fuliso ay korodho ay tahay digniin ay u dirayso sacuudigu ururka daacish iyo awoodaha kale ee ka jira deegmada digniintaasi oo dulucdeedu tahay in dowladda sacuudigu ay arrimaha dalkaasi gacan buuxda ku hayso islamarkaana ay ciqaabi doonto ciddii soo xadgudubta khabiirkan ayaa sheegay in dowladda sacuudigu inta badan ay xukunka dilka ah ku fuliso fagaarayaasha ku yaala faras magaalaha si ay dadku u arkaan waxaana dhacda in qofka qoorta laga jaray meydkiisa xoogaha la daayo si ay dadku usii daawadaan It's pretty much within the logic of the method of execution and the reasoning behind the execution that it is meant to work as a spectacle, uh, as, a, as a deterrent. And so, and so that's partly why they do it in public, so people can.
xigmadda ka dambaysa tallaabadan ayaa ah in loola jeedo inay dadku ku waana qaataan islamarkaana ay dib uga joogsadaan dembiga waana taasi waxa keentay in dadka hortooda lagu gowraco qofka lagu fulinayo xukunka qoorgoynta ah labiyo labaatan dal oo dunida ah ayaa ku jira liiska dalalka caalamka ee fuliya xukunka dilka ah noocyadiisa kala duwan haddii ay ahaan lahayd sun oo lagu mudo ama deldelaad toogasho iyo weliba qoorta oo laga gooyo dalalka fuliya xukunka dilka ayaa sacuudigu waxa uu kaga jiraa mar walba shanta dal ee ugu badan waxaana sidoo kale soo raaca waddamada shiinaha iiraan ciraaq iyo maraykanka aadan kugel oo ka tirsan human rights watch ayaa sheegaya inay jiraan caddeymo muujinaya in maxkamadaha sacuudigu aanay tixgelin amaba aanay gaadhsiisnayn heerka iyo shuruudaha caalamiga ah ee loogu tala galay garsoor cadaalad ah Some people allege uh, that they were coerced into confessing. Uh, some people uh, claim they had difficulty accessing lawyers. One of the big issues is uh, defendants not initially uh, knowing the charges.
dadka qaar ayaa sheegaya in lagu qasbay inay qirtaan dembi aanay gelin qaar kale waxay sheegaan in loo diiday inay qareeno helaan waxa kale oo jirta in dadka eedaysanayaashu aanay ogeynba dembiga loo haysto iyo waxa ay samayn karaan ka hor inta aan qaadiga la horkeenin ku dhowaad kalabarh dadka la gowraco ee sacuudiga ayaa loo haystaa dembiyo la xidhiidha ka ganacsiga daroogada ama maandooriyaha waxaa kale oo mararka qaar xukunno kala duwan lagu fuliyaa dad aan geysan dembiyo dhagar ah wadaad caan ah oo shiico ah oo lagu magacaabo sheekh nimira nimir ayaa lagu xukumay dil kadib markii lagu eedeeyey inuu boqorka ka hor yimid una hoggaansami waayey islamarkaana uu dadka shiicada ah ee sacuudiga ku nool uu kicinayo xukunkan ayaa mudaaharaadyo badan kiciyey intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkeenii amuuraha islaamka ee toddobaadkan inta aan toddobaadka dambe kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay xuseen barre aadan aad ayuu u mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi halkaad ka dhegaysanayseena waa washington waan filayaa inaad wada garateen codadkaasi dhegihiina kusoo maqan cabdinaasir macalin siciid ee bahaw raxmada iyo sidoo kale sahraba allahu raxmada saare axmed iyo heeskii reerkii leeli dhaansado
teganahaydo laba goortood helay looli eganahaydo looli eganahaydo laba goorkood yeelay dulkoliqay xariidii rayskuna labeeyahay rayskuna labeeyahay allaama ubaaxiyo isku laray calintii degleeganayaan allaama ubaaxiyo isku laray calintii degleeganayaan saxan saxalulaysiyo sida laydha laydha udugani lafqabuujiya saxan saxalulaysiyo sida laydha laydha udugani lafqabuujiya maxaakaa lilaahiya cashaqa allalini maxaakaa lilaahiya cashaqa allalini
heestaasi waxaa u dambeysay idaacaddii subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruud macruufa iyo saare cabdi axmed waxaanu idin leenahay intaan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo
لما لقودا لعواق لدودا